إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وman تبcaهm بإحsaan إlى yوم الdiin أma bعd waxaan ku soo jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa waa dersigani boqol toddobaatan iyo shana nooga bilaabanaya aayadda afartanaad ee min suurati daaha qaala allahu tabaaraka wa tacaalى falabista waad nagaatay siniina sanadyaal ayaad nagaatay fii ahli madyana reer madyan dhexdoodaad ku nagaatay humma ji'ta waa aad timid calaa qadarin qadar korkiisa xaalaad ku sugan tahay yaa muuse muusow wasdanactuka waan ku doortay uu ilaah yidhi linafsi nafsaddaydaan kuu doortay idhab tag anta adiga iyo waakhuuka walaalka biaayaatii aayadahayga la taga walaa taniyaa ha ka go'ynina fii dikri dikrigayga idhabaa taga ilaa fircawna fircawnu taga innahu fircawn daqaa waa qooqay waa xadgudbay faquulaa lahu waxaad ku tidhaahdaan qowlan hadal hadalkaasoo layinan jilicsan lacallahu yatadakkaru inuu waansamo darteedna u dhaha aw yakhshaa ama uu alla ka boqo waxaan ku soo jirnay qisadii nabiyullaahi muusa calayhi salaam iyo nabiyullaahi haaruun marka rabbulcaalamiin wuxuu tirinayey minnado ama gallado fara badan oo uu u galay nabiyullaahi muusa calayhi salaam darsigeennii horeeto ayaan ku soo tirinnay ilaa lix galladood oo rabbulcaalamiin uu u galay nabiyullaahi muusa calayhi salaam galladihii aan tirinayno laba noo dhimanaa sideeday ahaayeen ilaa wuxuu idhi subxaana fa labista waa aad nagaatay nabiyullaahi muusow siniina sanadyaal ayaad nagaatay fii ahli madyana reer madyan dhexdoodaadna ku nagaatay markii nabiyullaahi muuse uu dilay ninkii qibdiga ahaa oo uu masar ka cararay oo uu tegey madyan oo nin saalixa uu u tegey ninkii sheekh ahaayo saalix ahaa waa kii siiyey waxa weyaan gabadha oo waxa weeyaan kulana heshiiyey inuu sideed sano u kiraysnaado hadduu doonana toban uu ka dhigo nabiyullaahi muusa marka tobankii uu ka dhigay suuratulqasas sidaan ku soo ogaanay markuu tobankii ka dhigay kadib uu soo tegey marka sanadyaalka uu ku nagaaday madyan waa tobankaa sano weeye oo suuratulqasas rabbulcaalamiin uu ku sheegay markii ninkii saalixa uu yidhi innii uriidu an unkixaka ixdabnataya haatayni calaa an ta'juranii amaaniya xijaj fa in atmamta cashran fa min cindika marka tobankiiuna dhammaystiray tobankii uu dhammaystiray waa soo ogaanay cabdulahi bni cabaasoo la weydiiyo sidaas u jawaabay marka sanadyaalkala sheega waa midkaas marka tobankaa sano meeshaas uu deganaa ilaahay fadligiis ixsaankiis weeye markuu deegaankuu ku dhashay ka cararay oo cadowgii ka cararay ilaahay meeshaas inuu dejiyey waa fadli iyo gallad ilaahay weeye fa labista waad nagaatay nabiyullaahi muusow siniina sanadyaal ayaad nagaatay fii ahli madyana reer madyan dhexdoodaad ku nagaatay uma ji'ta waa timid calaa qadarin qadar korkiis xaalaad ku sugantahay yaa muusa muusow maxaa loola jeedaa qadaraad ku timid mufasiriinta gabal waxay mareen calaa qadarin ey calaa miqdaarin min azamaani waxa weya qadar zamanka ka mid a oo macnaheedu ay tahay afartan sanaad gaartay waqtigii nabi laga dhigi jiray nabiyaalka oo dadka ilaahay nabiga uu ka dhigayo zamankii laga dhigi jiraad gaartay qowlkaas waa qowl laakiin qowlka ugu wanaaga badan wuxuu yahay sida uu yidhi muxamedulamiinu shinqiidi waxa weeyaan adharulaqwaal wuxuu yahay qowlka ugu daahirsan inuu yahay uma ji'ta waa timid calaa qadarin yacnii calaa qadarinta waxaa loola jeedaa cala alqadari aladii qadartuhu waxa weeyaan qadar anugu aan horay u qadaray wa sabaqa fii cilmii waqti anugu aan horay u qadaray ayaad ku timid oo inaad waxa weeyaan inaad ku timaadaan qadaray ilaahay baa horay wuxuu u qadaray waqtigaas marka la gaaro nabiyullaahi muuse inuu yimaado meeshaan loogu waxyooday oo loo waxyoodo nabiyullaahi muuse inuu yimaado oo loo waxyoodo ayaa rabbulcaalamiin qadaray rabbulcaalamiin ayaa qadaray marka macnaheedu waa sidaas waxa weeyaan qadaraad ku timid waxaa loola jeedaa cala alqadari aladii qadartuhu wa sabaqa fii cilmii annaka tajiiu waxa weeyaan qadar aan anugu horay u qadaray inaad ku imaan doonto oo cilmigayga saabiqa ku hormaray qadarkaasoodan kana soo hormari karin aadan kana daahi karin sidaas ayaa loola jeedaa macnaha ugu wanaagsan waa macnahaas marka qadar ayaad ku timid ilaahay horay uu qadaray inaad ku imaan doonto yaa muuse muusow waasdanactuka waan ku doortuu ilaah yidhi linafsi nafsadayda ayaan kuu doortay nafsadaydaan kuu doortay waxa ula jeedaa waxa weeyaan waxaan kuu doortay inaan rasuul kaa dhigto wey inaan rasuul kaa dhigto ayaan kuu doorto ilah yidhi subxaana wastanactuka waa ku doortay linafsi nafsadaydaan kuu doorto inaan rasuul kaa dhigtaan kuu doortay nabigeena suban sal allahu calayh wasalam xadiis bukhaari iyo muslim ay wariyeen min xadiid abi hurayra wuxuu yidhi iltaqaa aadam wa muusa maraa waxaa kulmay nabiyullaahi aadam iyo nabiyullaahi muusa marka nabiyullaahi muusa ayaa wuxuu ku yidhi nebi aadam anta aladii ashqayta annaasa wa akhrajtahu min aljanna nebi aadanow adiga waxaa tahay dadka midka shaqiga ka dhigay dhibkoo dhan dadka adaa u soo jiiday adaana jannada ka soo saaray markii aad geedda cuntay aa nabi muuse ku yidhi nebi aadam markaasaa nebi aadam wuxuu yidhi wa anta aladii isdafaaka allaahu birisaalatihi wasdafaaka linafsihi adiga ma tahay ninkii ilaahay risaaladiisa u doortay oo uu naftiisa u doortay ma tahay muuse oo wa ansala calayka tawraat tawraatna uu kugu soo dejiyey ma tahay adiga muuse markaasuu yidhi nacam waa ah ninkii ilaahay nafsadiisa u doortay oo uu u doortay risaaladiisa kiyan ah oo towraad lagu soo dejiyey markaasuu yidhi fa wajadtahu qad kutiba calaya qabla an yakhluqanii wuxuu yidhi fa wajadtahu towraad ma ka heshay qad kataba calaya ilaahay inuu igu qoray qabla an yakhluqani intuusan i abuurin inaan ta geedda cuno jannada ka baxo ilaahay inuu sidaas qoroo qadaray waxa weeyaan sidaas towraad ma ka hesho markaasuu yidhi nabi muuse nacam nabigana wuxuu yidhi fa xaja aadamu muusa nebi aadana xujadii ku adkaado muuse ka adkaado maxaa yeele wuxuu leeyahay waxa weeye towraad ma ka heshay ilaahay inuu igu qadaray oo igu qoray inaan aniga la abuurin inaan jannada ka bixi doono jannada inaan ka bixi doono ilahay inuu saas igu qoray ma ka ogaata haa waan ka ogaada saad marka igu eedaynaysaa weye shay qadari jannada inaan ka baxnaa qadari ahe maahan geedda cunideedii wuxuu ka doodaa nabi aadam oo uu qadarka u deliishana laakiin jannada ka bixideedii wey taasaa musiibaha moogta musiibada hadday musiiba kugu dhacdo qadarka waa loo xujaystaa laakiin dembi haddaad gasho qadarka looma xujaysta labadaas masalana masaa'il daqiiqa wey ahlu sunnana saasay u kala saaraan haddaad dembi gasho lama yidhaahdo ilaahayaa igu qadaray ilaahaya hore u qadaray aan dembigan galaayo lama yidhaahdo mamnuuc wey laakiin haddii musiiba kugu dhacdo qadarkaa loo xujaystaa si aad u sabarto musiibada ugu sabarto marka waxa nabi muuse uu waxa weeyaan loo xujaystay oo nabiyullaahi aadam xujaysanaa oo qadarka u xujaysanaa waa ka bixiddii uu jannada ka baxay waa musiibadaas laakiin geeddii uu cunay maya taas qadar u xujaysan maaha wuxuu rabbana dalamna anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakuna min alkhaasiriin qadar uma xujaysan wuxuu idhi aw aalimiinana nafteenaan dulminay haddaadan adigu noo dhaafin oo noo naxariisanna waa khasaarayna marka waana masala diqaa weeye aad u daqiiq marka waxa weeyaan macnaheeda waxaan xadiidka u keennay wasdanactuka macnaheedu inay tahay waxa weeyaan ilaahaa kuu doortay risaaladiisa iyo nafsadiisa maxaa ile xadiiska bukhari muslim ku jirtaa istafaaka allahu birisaalatihi wasdafaaka linafsihi ilaahay risaaladiisa makuu doorto ma kuu doortay nafsadiisa macnaheedu waa saas wastanactuka waa ku doortay uu ilaah yidhi subxaana linafsi nafsadaydaan kuu doorto risaaladaydaan kuu doortay idhabtag anta adiga iyo wa aquuka walaalka waa nabi haaruun biaayaatii aayadahayga la taga mucjisaadkan aan idin siiyey ee sagaalkaa la taga walaa taniya ha ka go'inina fii dikri xuskayga xusidaad aniga lay xusayo marna ha ka go'nina wada waxa weeyaan walaa taniya wanaaga dacfi iyo futuur labada macno baa ku yimaadaa saas daraaddeed mufasiriinta kale waxay idhaahdeen walaa taniya ay laa tadcufaa ha ka daciifinina sidaas ayay u fasireen ha ka daciifinina gabalna waxay u fasireen walaa taniya ay laa tafturaa ha ka go'inina labada macnaba waa saxiix weeye laa tadcuf haddii la yidhaha qaarna waxay u fasireen laa tubdi ah haka daahinina laakiin macnaha wanaaga asalkiisu waxa weeyaan addacfu walfutuur wey waa daciiftinimada iyo shayga qofku inuu ka go'o ilaa marka wuxuu leeyahay dikrigayga ha ka go'inina kuska wada marka aad qaabilaydaan cadowga alloo ah fircawn markaas dikriga ha ka go'inina si dikriga ilaahay kaalma idinkugu noqdo xoog idinkugu noqdo oo cadowga ilaahay idinkaga gargaaro marka taasna waxay daliil u tahay qofka daaciga ee dacwada wada waxaa la rabaa inuu waxa weeyaan dikriga alle aad u badiyo si dikrigaas ilaahay oo uu xusayo ilaahay ugu gargaaro oo ugu nusreeyo taas ayaa waxa weyan laga qaadanaya idhabaa taga ilaa fircawna fircoon u taga innahu fircoon daqaa waa qooqay fircoon waa xadgudbaye u taga duqyaanku waa mujaawasatulxad waa xadgudubka marka xadgudub ka weyn ma jiro kii fircoon sababto ah wuxuu yidhi ana rabbukum alaclaa aniga waxaan ahay rabbigiinii sarreeyey wuxuu yidhi maa calimtu lakum min ilaahin hayrii iniima ogi mid la caabudo aniga aan ahayn aniga unbaa inaad icaabudaan mudan lain ittakhadta ilaahan hayrii laajcalannaka min almasjuuniin buu ku yidhi nabi muuse haddaad yeelatood samaysato ilaah aan aniga ahayn maxaabiistaan kugu daraya marka heerkaasuu gaaray duqyaanka iyo xadgudubka waa meesha ugu dambayday meeshuu gaaray marka waa qooqay waa xadgudbay u taga faquulaa waxaad ku tidhaahdaan lahu fircoon qowlan hadal hadalkaasoo layinan jilicsan lacallahu yatadakaru likee yatadakaru inuu waansamo darteed u dhaha ow yakshaa ama uu alla ka boqo sidaas u idhaahda sidaas u idhaahda marka fircoon oo qof ka kibir badan ama ka dembi badan aan la arag oo gaaray inuu ilaahnimo sheegto ayaa lala hadlaa waxa la hadlayaana waa safwatullah waa dadkii ilaahay doortay kuwii ugu fadliga badnaad mid ka mid ah oo nabiyullaahi muuse ah iyo mid ka mid aho nabiyullaahi haaruun markaasaa rabbulcaalamiin wuxuu amray inaysan fircoon kula hadlin ilaa hadal jilicsan maahane wax kale sidaas daraaddeed ayuu yidhi xaafid ibnu kaiir haadihi alaayatu fiihaa cibratun cadiima aayaddan waxaa ku sugan cibro wax dadku ku weena qaataan oo lagu tusaale qaato a aayaddan ku sugan waxayna tahay yuu yidhi fircoon oo qaayadii ugu dambayday ka gaaray madax adayg iyo kibir iyo muusoo ah dadkii alla doorto khalqigiisa ka doortay aa rabbulcaalamiin amray inaan fircoon uusan muuse kula hadlin ilaa hadal jilicsan maana wax kale hadal jilicsan inuu kula hadla ilaahay amro marka waa haayo taasu marka waxay tusaydaa waxa weeyaan sida uu khulaasada xaafidka u khulaaseeyey dacwada loogu yeerayo oo ay muuse iyo haaruun ugu yeerayaan fircoon inay noqoto bikalaamin raqiiqin layinin qariibin sahlin hadal jilicsan ee fudud ee waxa weeyaan dhow inuu noqdo liyakuuna awqaca fi nufuusi wa ablaqa wa anjaca si uu u noqdo hadal meel fog uga dhaca nufuufta ee waxa weyan aad u xeeldheer ee wax saameeya si uu u noqdo hadalkoodu marka taas marka waxay ku tusaydaa haddii daaquudkii ugu weynaa dawaaqiidda ilaah uu leeyahay waxaad kula hadashaan hadal jilicsan kula hadla waxay ku tusaydaa qofka daaciga ah inuu hadalkiisa jilciyo oo si raxmad ay ku dheehan tahay ummadda ula hadlo taasna hadda waxaa daliil ugu filan inuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina allaha yuxibu rifqa fi lmri kulli ilaahi weynaa waa jecel yahay dhimrinta arin dhammaantiis arin kasta ilaahi weynaayaa jecel in la dhimriyo waana xadiis bukhaari muslim wariyeen min xadiii caaisha wuxuu kaloo nabigu yidhi sal allahu calayh wasalam xadiid ibnu xibbaan uu saxiixiisa kusoo saaro saxiixa nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam maa kaana rifqu fii shayin ilaa zaana dhimrintu shay ma gasho ilaa waa qurxiya shaygii dhimrin lagu daro shaygaas waa qurxoonaadaa walaa kaana alfuxshu fii shayin qadu ilaa shaana shay afxumoma ma gasho ilaa waa foolxumaadaa ilaa waa foolxumaadaa marka taas waxay tusaydaa in waxa weeyaan ay waxa weeyaan dacwada iyo hadalka dadka lala hadlaa uu u baahan yahay dhimrin iyo rifqi iyo hadal oo jilicsan inuu yahay inuu yahay taas ayaa daliil u ah oo aayadaas qur-aan iyo axaadiistaas nabiga ah sala allahu calayh wasalam qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi qaalaa waxay yidhaahdeen nabiyullaahi muuse iyo haaruun rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeeniyo innanaa annaga nakhaafu waxaan ka baqaynaa an yafruda inuu cuquubo nagula degdego calaynaa korkeenna aw an yadqaa ama inuu xadgudbo qaala ilaah wuxuu yidhi laa takhaafa ha ka baqinina innanii aniga macakumaa la jirkiinnaan ahay asmacu waa maqlaa wa araa waana arkaa fa'tiyaahu u taga faquulaa waxaad tidhaahdaan innaa annaga rasuulaa rabbika rabbigaa labadii uu soo dirayaan nahay fa arsil dir macanaa la jirkeenna banii israa'iila reer bani israa'iil walaa tucadibhumaa cadaabin qad ji'naaka waan kuu nimid biaayatin mucjisaan kula nimid mucjisadaasoo min rabbika xagga rabbigaa ka ahaatay wasalaamu nabadgelyana calaa man qof korkiisa ha ahaato ittabaca raacay alhudaa hanuunka innaa annaga qad uuxiya ilaynaa waxaa naloo waxyooday anna alcadaaba cadaabku calaa man qof korkiis inuu ahaaday kadaba beeniyey xaqa watawallaa jeestay allah subxaana wa tacaala wuxuu nooga warramayaa nabiyullaahi muuse iyo nabiyullaahi haaruun markii la diray ilaahi weynaa subxaana wa tacaala cabasho ay u gudubsadeen oo ay ilaahi weynaa u sheegteen waxa ay ka baqayaan qaalaa waxay yidhaahdeen nabi muuse iyo nabi haaruun rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenniyow innanaa annaga nakhaafu waxaan ka baqaynaa an yafruda calaynaa inuu nagula degdego bilcuquuba intaanaanba dacwadiiba gudan cuquubo degdega inuuna gaarsiiyaan ka cabsanayna macnaheeda waxa wey ilahu naga badbaadi wey macnaheeda maahan aadi mayno waa aadayaan waa diyaar laakiin macnaheeda waxa wey ilaahay oo waan ka baqayna naga badbaadi idan marka waxa wey sidaan dhow goorna soo marnay qofku cadowga inuu cabsi ka dareemaa waxa weeyaan tawakulkiisa waxba u dhibi maydo laakiin waxaa wax u dhibaya amarkii alle inuu ka joogsado amase nahyigii uu ku dhaco cabsidu inay ku xambaarto inuu waajibka iyo amarkii alle ka tago taas wey midda macsida amase waxa weeyaan cabsidu ay ku xambaarto wixii alla ka xarim inuu sameeyo laakiin qofku inuu shayga muudigaa ka cabsadaa dhib ma ahan tawakulkana waxuma dhibto marka way ka baqeen dhibkoodii allay u sheegteen laakiin amarka alle way fulinayaan waad u socdaan inay hor istaagaan marka waxay leeyihin rabbi ow naga badbaadi wey marka an yafruda wey an yacjala calayna bilcuquuba wey inuu cuquubo nugula degdegaan ka cabsanayna ow an yadqaa inuu nagu xadgudbo taasaan rabbi ow ka baqaynaa qaala rabbi wuxuu yidhi laa takhaafa ha ka biqinina innanii aniga macakumaa la jirkiinaan ahay anaa idinla jira waxaan idinkula jiraa bixifdii wanasrii wa ta'yiiddii u yidhi xaafidku waxa weeyaan ana aniga macakuma waa idinla jiraa waxaan idinkula jiraa waa maxay bixifdii inaan idin ilaaliyo wa nasrii inaan idin gargaaro wa ta'yiidii iyo inaan idin xoojiyo marka maciyada qur-aanka ku soo arorta iyo sunnada laba maciyo waxaa la idhaha maciya caama addoommadoo dhan alle waa la jira wa macahum ayna makaanu waxa weyn addoommadu meelay joogaanba alle waa la jira meel alle meeshay joogaan waxa weyan ilaahay waa la jira maciyadaas macnaheeda waxa weeyaan waa cilmi iyo qudru ilaahay ku koobay addoommadu meel kastay joogaan ilaahay baa ku koobay cilmi oo og waxay ku sugan yihiin awoodna ku koobo qudradiisay ku jiraan taas waa maciya caama addoommadoo dhan alle waa la jira bicilmi laakiin dad gaara marka alla yidhaha waa la jiraa oo waxa weeyaan ina allaha maca aladiina taqow waladiina hum muxsinuun oo kaleeto inanii macakuma waynila jiraa dadka gaarka maciyadaas oo ilaah sheegaya maciya khaasa laydha macnaheeduna waxa weeyaan binasr wa ta'yiid waxaan idinkula jiraa inaan idiin gargaaro in garab istaago sidaas weeyaan ilaa marka wuxuu yidhi ha ka biqinina ha ka biqinina anaa idinla jira inanii aniga macakuma la jirkiinaan ahay asmacu waa maqla asmacu waa maqla kalaamakumaa wa kalaama idinka hadalkaad leedihiin waa maqla hadalku waa isagu idinkugu jawaabayana waa maqla wa araa waana arkaa makaanakumaa waa makaana meeshaad idinku joogtaan waynan arkaa meeshuu isagu joogana waa arkaa hadu maqaydaan marka anaa idinla jiro idin ilaalina waa maqla hadalkiinna ficilkiinna waa arkaa ha cabsanina ee guta waajibka ilaahay oo u taga fatiyaahu u taga uu ilahay yidhi subxaana fatiyaahu u taga fircoon faquulaa waxaad tidhaahdaan innaa annaga rasuulaa rabbika rabbigaa labadii ergayuu soo diraanna rabbigaa fircoonow labadii uu soo diraanna kelmaddu waa kelmad culus marka rabbigaa ana soo diray xayl asagu rabbi madalihuu leey anaaba rabbigii sarreeyahuu leey marka kelmad culusaa lagula hadla marka la leeyahay rabbigaa ana soo diray macnaheedu waa maxe adigu addoon makhluuqaa tahay rabbigii ku abuurtaana soo diray soo ma jeedid marka rabbigaa labadii uu soo diraanna suuratu daha sidaasaa kusoo arortay inaa rasuula rabbika suuratu shucaraana waxaan kusoo marnay inaa rasuulu rabbi alcaalamiin marka xaggaasaan kusoo jamcinay in loola jeedo inaa rasuulu ay kullun minaa amase kullu waaxidin minaa rasuulu rabbi alcaalamiina suuratu shucaraan kusoo sheegnay inaa rasuulu rabbi alcaalamiin macnaheedu yahay kullu waaxidin minaa mid kastoo naga mida labadeennaan rasuulu rabbi alcaalamiin wey saasaa loo ifraadiyo rasuulu mufrad looga dhigay mid kastoo naga mida labadeena waa rasuul marka labadoodaba laba rasuulay ahaayeen nabiyulaahi muuse iyo nabiyulaahi haaruun taana labadood yaa laisku taniyey fa arsil dir macanaa la jirkeenna bani israa'iila reer bani israa'iil walaa tucadibhum ha cadaabin reer banu israa'iil isagu meesha ku cadaabi jiro ku ciqaabayay marka waxay ku yidhaahdeen reer banu israa'iil aad meesha ku addoonsayd cadaabka la sheega waa shaqada dhibka badan oo waxa weeye uu u dirayo waa carruurtoodiiu dirayo wiilashoodii gabdhihiina uu daynayo gabdhihiina waa dayna wiilashiina waa dila ayagiina waa rarana shaqooyin dhib badan u dira marka addoommo ilaahay weeye cadaabka ka daa annaga iyo iyaga iskaga kaana dhexbax diinka alle aan u sheegno nugu dar ka leexo sidaasay ku yidhahdeen qad ji'naaka waxaan kula nimid biaayatin mucjiso aayaddaasoo min rabbika xagga rabbiga ka ahaatay middeeda kale waxaan kuu sheegayna yidhahdaan rabbi inuuna soo diray iskama soconno mucjiso cad oo in rabbina soo diray tusayda ayaan wadannaa wa salaamu nabadgelyana calaa man ittabaca alhudaa hanuunka qofkii raaca dushiisa ha ahaado qofkii hanuunka raacana nabadgelya dushiisa ha ahaado oo haddaad hanuunto waad nabadgelayda weeye marka gaalka marka lala khidaamaya hadalkaas la yidhahdo halkada qof dhan oo muslimo oo qof muslimu salaamkaasu le wasalam calaa man ittabaca alhudaa waa qalad wey gaaladaa sidaas lagu yidhahda fircoonay sidaas ku yidhaahdeen sidoo kale nabiga sala allahu calayh wasalam warqadihii uu gaalada u kala diri jiray wuxuu ku dari jiray wasalaamu calaa man ittabaca alhuda saasuu dhihi jiray amase salaamun calaa man ittabaca alhuda nabiga sala allahu calayh wasalam warqaduu u qoray waxa weyn boqorkii rumaanka ugu weynaa dowladdii ugu weyneed adduunka duwarka markaas jiray boqorkoodii hiraqla cadiimi ruum warqaduu u qoray wuxuu ku bilaabay bismi illaahi araxmaan araxiim min muxamadin rasuuli illaah ilaa hiraqla cadiimi ruum salaamun calaa man ittabaca alhudaa amaa bacdu fa innii adcuuka bidicaayati alislaam aslim taslam yu'tika allahu ajraka maratayn saas u qoray nabigu sala allahu calayh wasalam bisinkuu ku bilowday qoraalka bisinka lagu bilowda hadalkana ina alxamda lilahi lagu bilowda saasay sunnada nabigu ahayd sala allahu calayh wasalam walidaa saa daraaddeed imaamu albukhaari saxiixiisa kuma bilaaban ina alxamda lilah xamdi kuma bilaaban bismi illahi raxmaan raxiim bisay ku bilaaban imaam buhaari saxiixiisa xayna nabiga warqadihiisa saas ku bilaaban jeedi se uma jeedid markaas ruqadana maxamed ay ka socotaa rasuulka allah hiraqla ee ruum ugu weynay ku socotaa salaamun calaa man ittabaca alhuda saasuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam markaasu intaas ka gadaal waxaan kuugu yeerayaa bidicaayat islam dicaayat islam macnaheedu waxa weeyaan laa ilaaha ila allah muxamad rasuulullah islaamka dacwadiisaan kuugu yeeraya saas weeye islaam aad nabadgeshide islaam ajarkaaga laba goor allaha ku siiye oo marka hore ahlu kitaabeed haddaad ku toosnay haddana aad rumaydo nabi maxamed laba ajir aad leedahay sidaasuu nabigu ahaa sala allahu calayh wasalam musallamatulkadaabaa nabiga warqad u soo diray ma musallamaa soo qoray wuxuu ku soo qoray sidaan min musallama warqaddu waxay ka socotaa musallama rasuulillaah oo rasuulka ilaahay ah ilaa muxamadin muxameday ku wajaantay u socotaa rasuulillaah oo asna rasuulkii alla ah salaamun calayka nabadgelyo korkaaga ha ahaato amaa bacdu intaas ka gadaal fa innii qad ushriktu fi lamri aniga waa layla kaa wadaajiyey arrinta anna rasuul kalaa layga dhigay waa layskugu kaana daray keligaa malihid waa layla kaa wadaajiyey macaka falaka almadar waliya alwabar adiga waxaa leedahay wixii reer magaal ah ana reer miyiga intaasaan saasaan u kala leenahay nabinimada wixii ka dhisan dhoobo adigaa rasuul u ah wixii ka dhisan dhogorna anaa u ah rasuul marka arrinta waan wadaagnaahe saas aan waxa weeyaan u wadaagno markaas idhi walaakina quraysh walaakin qurayshun qowmu yaxtaduun laakiin quraysh aan aqaana waa dad xadgudub badan macnaha wuxuu is leeyahy nabigu inuu diiduu ka cabsana arrinta inuu aan diidaaba wala waxaas aqbalaya laakiin quraysh aan aqaanaahe waa dad xadgudub badan arrintaas waxaan kuu sheegaya saas anaan u kala leenahay nabiga markay u timi sidaana ugu qora fiiri maaluc lama rabo isagu wuxuu leeyahy fiiri gaalkaas aan wax isla wadaagno soo maaha fiiriya nabiga marka nabigu wuxuu u qoray min muxamadin muxameday warqadu ka socotaa rasuulilaahi rasuulkii allah ilaa musallama musallamay ku socotaa alkadaabi ee beenbadanaha ah oo dajaalka ah warqadaasu nabigu saas ugu qoray sala allahu calayh wasalam markaasuu wuxuu yidhi nabigu salaamun calaa man ittabaca alhudaa nabadgelyo ha ahaato qofka hanuunad oo hanuunka raaca dushiisa amaa bacdu intaa ka gadaal fa ina alarda lilaah dhulka allah iskale yuuriuhaa man yashaau min cibaadi qox ku danoon dhaxalu siinaa aan wadaagnayo aan wadaagnayo midna maaha waalcaaqibatu lilmuttaqiin ciribta damena dadka alla ka cabsadaa iskale musallama ma laha soo ma jeedi waa la dila bartee lagu gowraca saxaabada nabiga dileen marka waa nuucaas marka gaalada sidaasaa loola hadla wasalaamu calaa man ittabaca alhudaa wey waxay yidhaahdeen nabiyullaahi muuse iyo haaruun innaa annaga qad uuxiya ilaynaa waxaana loo waxyooday anna alcadaaba cadaabku calaa man qof korkiisa inuu ahaaday kadaba xaqa beeniyey watawallaa daacada ilaahay ka jeestay saasaana loo waxyooday waxyiga ilaahay u waxyooday nabiyullaahi muuse iyo haaruun wuxuu ahaa cadaabku wuxuu u waajibay qofkii ilaahay ka jeestay iimaankiisa daacada allan ka jeestay qofkii beeniyey waxaan rabaa cadaab waxaa alla u waajibiyey qofkii beeniyey xaqa daacadii ilaahayna ka jeestay ilaa labadaasaa qofka waxa weeyaan khatar gelinaya hadduu xaqiiba beeniyo de waa gaal hadduu daacadii ilaahay ka jeesto awaamirtii qaadadiida nawaahidii qaadadiidana waxa weeyaan daacadaas uu ka tegayo cadaabka ku mudanaa cadaabka ku mudana marka qur-aankana sidaasaa ku sugan oo nabigeena maxameda loo waxyooday falaa sadaqa walaa sallaa walaakin kadaba watawalla qofkii marka beeniya xaqa waxawayn kufriyuu ku dhacay sidaasuu ku mudana cadaabka alle daacada hadduu ka jeestana cadaab alluu ku mudana oo awaamirtii uu qaada diido nawaahidii ka tegi diido ilaa diinkii labadaasaa laga rabaa inaad xaqii qalbiga ka rumaydo daacadii in aad u hogaansanto oo wixii lagaa reeba inaad ka harto wixii lagu farayna aad la timaado qaala fircown wuxuu yidhi faman kumaa rabbukumaa rabbigiin faman waa kuma rabbukumaa rabbigiin yaa muusa muusow qaala nabi muuse wuxuu yidhi rabbunaa rabbigeen alladii waa midkii acdaa siiyey kulla shayin shay kastaba khalqahu abuuristiisa umma intaas ka gadaal haddaa hanuuniyey qaala fircown wuxuu yidhi famaa baalulquruuni ummadihii xaalkoodu muxuu yahay ummadihii alulaa ee horreeyey qaala wuxuu yidhi nabi muuse cilmuhaa ummadahaas ogaalkoodu cinda rabbii rabbigay agtiisuu ahaaday fii kitaabin kitaab dhexdiisuu ahaaday kitaabku laa yadilu uusan lumayn ka lumayn rabbii rabbigay walaa yansa uusanna halmaamayn markii nabiyullaahi muuse iyo haaruun ay fircoon u sheegeen waxa weeyaan ilaahi weynaa diinkiisii marka hadalkii uu soo celiyey fircoon ayaa rabulcaalamiin noo sheegaya marka wuxuu keenay kibir iyo isla weyne iyo inuu rabbiba waxaan aqoon iska dhigo oo yidhaha rabbigaad sheegaydaan waa kuma markaas uu sidaas leeyahayna waa ogyahay rabulcaalamiina waa juxuud wajaxaduu bihaa wastayqanat anfusum juxuudka waxaa la yidhaahdaa alinkaar bacda alcilm qofku markuu sheegay inta cilm uu leeyahay uu iska indhatirayaa la yidhaha juxuud marka waa kibir marka alla markay uu sheegeen yidhahdeen waxaana soo diroon annagu ka soconnaa rabbigaagii adiga ku abuuray ee ku milkiyey ee ku maamula rabbigaasaana soo diray uu wuxuu iska dhigaa rabbiba inuusan garayn markaas wuxuu yidhi fircoon qaala fircoon wuxuu yidhi faman waa kuma rabbuka rabbukumaa rabbigiin rabbigiin waa kuma yaa muusa muusow marka rabbukumaa kumaad waxay tusaydaa inuu laba la hadlaayo waa nabi muuse iyo haaruun yaa muusa kaliix ugu gaabsaday yaa muusa waa haaruun wuxuu dhihi waay wuxuu leeyahay dee khidaabka hal qofaa loo haya marka waxay toos u wada khidaabayaan oo hadalka waxa weyn ay isdhaafsanayaan waa nabi muuse haruunna waa garab taaganya marka wuxuu ictibaariyey oo fiiriyey qofka hadalka waxa weeyaan ay wadaagayaan oo uu la khidaabayo uu ku halqabsado marka wuxuu uhi rabbigiin waa kuma sheega bal rabbigiin waa sheegay nabi muuse rabbunaa rabbigeen alladii waa midkii qaala nabi muuse wuxuu yidhi rabbunaa rabbigeen alladii waa midkii acdaa siiyey kulla shayin shay kastaba khalqahu abuuristiisa uma markuu siiyey ka gadaal haddaa hanuuniyooo ku toosiyey wuxuu yidhi annaga rabbigeen waa midka shay walba abuuristiisa siiyey abuuristiisa u manaasibkaahuu siiyey kadibna waa ku toosiyey shay kasta sida uu u suubado ayuu ilaahay ka dhigay indhihii qaabay uu abuuran yihiin qaabkaasaa wax loo arkaa dhegihii qaabay wax u maqlaan qaabkiia loo abuuray waxa weyn shay walba ilaahay wuxuu siiyey siduu u suubado oo wadiifadiisa iyo shaqadiisaas u guda lahaa kadibna waa ku hanuuniyey dadkii qaab uu abuuray xoolihii qaab uu abuuray bahalladii qaab uu abuuray mid mid kuma nuuc dhigin mideeda kale mid walba qaabkuu u noolaa lahaa iyo qaabkuu u tarmi lahaa u tarmi lahay u bada lahaa ilahay ku hanuuniyey alsaya fiiri neefka xoolaha hadduu dhalo oo caruur yar dhalo caruurku inta istaago daqiiqadii uu dhashay uu naaskii raadsana caana ka raadin yaa ku toosiyey alla ku toosiyey waaba loo abuuray wakti yar ka gabaan wax arkay isagoo geedaha cunaay hooyadiis ma dhihin geeda cun dadku ma dhihin ilaaha marka hore qaabkan inuu u abuuro ugu talagalay ilaahay weynaaya qaabkan u abuuray kadibna isagaa ku toosiyey haddana markuu weynaado wax arka isagoo ilma iyo kala dhalaya xoolih ilaahay baa dariiqadan inay wax u dhalaan u bataan ugu talagala isagaa ku hanuunina dadkuna waa noocaas bahalladu waa noocaas marka koox walba qaaba ilaahay u abuuray u manaasib ah qaabkaas inay u noolaadaan oy isku dhalaan oy u bataan isagaa ku hanuuniyey waa garanayaan cidna tacliin ugama rabaan cidna tacliin ugama rabaan iyo bari so uma jeedi marka waa noocaas marka waa rabbigaas wey rabbiga shay walba inta abuuray abuuris u laa'iq ah u suubata haddana ku hanuuniyey dariiqii uu u noolaa lahaa rabbigaas wey kana soo diray qaala wuxuu yidhi gaalkii fircoonka ahaa famaa baalulquruuni ummadihii xaalkoodu muxuu yahay ummadihii alulaa ee horreeyey maxaa loola jeeda hadalkaas hadalkaas wuxuu yidhi xaafidku asaxu laqwaali intahaad qowl lagu fasiray aayaddaaskan ugu saxsan fii macna daalika anna fircawna fircoon lamaa akhbarahu muusa markii muuse u sheegay bianna rabbahu aladii arsalahu huwa aladii khalaqa warasaqa waqadara fahada inuu yahay rabbigiisa soo diray midkii abuuray addoommada risaaqay jaangooyey qaabay u noolaadaan ku toosiyey markaasuu sharaca gaalkii wuxuu gudagalay yaxtaju inuu xujaysto bilquruuni uula ummadihii hore maxay tahay macnaheedu wuxuu leeyahay aladiina lam yacbuduu llaaha wuxuu leeyahay maxay tahay arrintoodu ummadihii hore oo dhan alle ma caabudi jirin kuwa kuwaas ka waran kuwaas adiga le alla keligii ka la caabude aabbayaalkii iyo odayaalkii horan soo gaarnay allah ma caabudi jiri marka waa xujatulkaafiriinti gaaladu soo ma dhihi jirin inaa wajadna aabba'ana nafsuhaa wey nafsuhaadii wey wuxuu leeyahay markii la yidhi alla keliya caabuda uu leeyahay arriminta dadkii hore xala ahayn xaalkooda dadki horeba alle ma caabudi jirin kawar dadkii hore o dhan ma lunsanaayeen saasuu leeyahy idan gaalo way ka midaysantahay xujadaas in la xujaysto oo qofka marka xaqa loo sheego uu inta ka leexdo yidhaahdo dadka horeo dhan waxay ku socdeen mabaadiya uu leey marka qowlka ugu saxsan waa qowlkaasuu yidhi xaafidka lagu fasiro wuxuu leeyahay war ummadihii hore allahanaad sheegaydaan rabbigan ma caabudi jirine xaalkooda wuxuu ahaa kuwaasu intaasona ma lunsanaayeen muuse uu leey marka xujatulkaafiriina la yidhahda saasuu yidhi nabi muuse wuxuu yidhi markuu hadalkaas gaalkii ku hadlay qaala nabi muuse wuxuu yidhi cilmuhaa ummadahaas hore ogaalkoodu cinda rabbi rabbiga agtiisu ahaada rabbiya og waxay ahaayeen ummadaha hore soo ma jeedin fii kitaabin kitaab dhexdiisuuna ahaaday cilmigaas fii kitaabin kitaab dhexdiisu cilmigaas ahaado ku sugan yihi waa looxulmaxfuudka looxulmaxfuudka arrintoodu ku qoranta kitaabkaasoo laa yadilu rabbii rabbigay uusan ka lumayn macnaha rabbigay garan weyn maayo wey shay ka mid ah laa yadilu rabbi macnaha laa yadhabu canhu wey rabbi garan weyn maayo wey ee waa garana oo shay uusan garanayn ma jiro shay uusan garanayn ma jiro rabbi walaa yansaa mana halmaamaayo shaygii uu garanaayey dib ka halmaami ma ilaa waxa weeyaan banu aadanka waxaa lagu yaqaan jahligoodu waa labadaas shayga marka horeba inuusan garanayn iyo waa garanaysa laakiin inaad halmaanto labadaba ilahay waa ka nastahanyahy marka horeeto shaygaanu ka maqnaa ma ilaahay oo waa yaqaana wax uusan noqon ma leh dibna ilahay wax kama halmaamo dibna ilahay wax kama halmaamo marka fii kitaabin kitaab ayuu ku sugan yahay kitaabkoo laa yadilu rabbi rabbi uusan ka lumayn oo aan cilmigiisu ka maqnaanayn walaa yansaa uusanna halmaamayn oo dibka halmaamayn marka taas rabbigay u taallaa weeye haddeer xaqaa kugu yeeraa raac marka jawaab aad u fiican weeye waxa weeyaan aabbayaalkii ma lunsanayn hadduu ku yidhaahdo inaad tidhahdo aabbayaalkaas ilaahay baa oga ilaahaan alla xisaabtamaye tilka ummatun qad khalaq lahaa maa kasaba walakum maa kasabta war odayaashaas aad sheegayda iyo dadkaas waa ummad waa tageen waxay shaqaysteenay leeyihiin hadday wanaag shaqaysteen allah ku abaalmari doono hadday waxayn xumaan shaqeeyeen allah la xisaabtamaa adiga hadda waxaa kuu yaalla waar inaad xaqa raacdo xuji aad u macaan weye marka waxaadna uga badbaadaydaa dabinno badan oo cadowgu dhigaan kuwo badan markay ku leeyihiin fiir abayaalkan iyo wayaalkan marku sidaanan ka soo gaarnay ma lunsanaayeen diindoonkama ah wuxuu rabaa maaragtay inaad tirado war waxaas waa lunsan ahlubaatilka xaqa raac oo idhaahdo aabbay hooyada laba gaal ahaynu iyiri intaasuu raba dicaayaduu suuqa ku galo kaa raba idan marka inaadba ka leexataba sida nabiyaalkaas aad tidhaahdo oo aad tidhaahdo tilka ummatun qad khalad waa uma tagtay taas lahaa maa kasab waxay shaqaysteen leeyihin walakum maa kasabtum idin waxaad shaqaysanteen leeyihin ummaddaas cilmigoodu ilahay agtiisuu yaalla lox maxfuud ugu qoray hadday wanaag ka shaqeeyeen keliya laakiin anaga idinku waxaan ku kala bixi karna war waxaan hadda kuugu yeerayaa maxaqa mise waa baadi yaa ila ilaahi weynaa subxaana wa tacala marka wax laysku qabto wuxuu noo jideeyey meel loo laabto fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi warasuul haddaad wax isku qabataan waxaad u celidaan allah kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka sala allahu calayh wasalam saas weeye ma garatay ilaahi weynaan noola jidayn inaan aabbayaal kale u celino wuxuunu baray qur-aanka oo ilaahay in badan ku celceliyey gaaladu in meeshay marjica ka dhigtaan inay tahay aabbayaalka soo ma jeedin marka dariiqa ugu axsansan ee dacwadaada ugu nabadgelyada badan waa dariiqaas waa dariiqaas inaad tidhaahdo waxa weyn kuwaas cilmigooda ilaahaya og ma garatay waxay shaqeeyaan allah kula xisaabtama ka leeha kuwa laakiin waxa adiga lagaa rabaa war waxaanu maxaqan soo baati taasaa la rabaa marka waa xujo aad u macaan badan soo ma jeedin aladii huwa rabbi alladii waa midka jacala lakum idin yeelay alarda dhulka mahdan gogol idinkaga yeelay oo wasala ka qaadsiiyey lakum liajlikum idinka dartiin fiihaa arlada dhexdeeda subulan wadooyin wa ansala soo dejiyey min asamaa'i kor maa anbiye ka soo dejiyey fa akhrajnaa waa soo saarnuu ilaah yidhi bihi bisababi maa biyaha sababtood aswaaja nucyaal nucyaalkaasoo mid dhabaatin geeda ah geedahaasoo shataa kala tagsan kuluu cuna qaa'iliina lakum xaalaan idinku leennahay kuluu cuna war aw daajiya ancaamakum xoolihiinna inna fii daalika aayaadka la soo sheegay la aayaatin calaamada ilaahay awooddiisa lagu gartaa ku sugan liulinnuhaa caqliyaalka dadka u saaxiibka ahay aayada ugu sugan yihiin minhaa dhulka xaggiisa aan khalaqnaakum idinka abuurnu ilaah yidhi wa fiiha arlada xaggeeda aan nuciidukum idinku celinaynaa oo laydinku aasaa wa minhaa arlada xaggeeda ayaan nukhrijukum idinka soo bixinaynaa qiyaamaha taaratan mar ayaan idinka soo bixinaynaa markaasoo ukhraa kale qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walaqad araynaahu fircoon waxaan tusnay aayaatina aayadaheenna kullahaa dhammaantood fakadaba waa beeniyey fircoon wa abaa waana diiday alladii hadalkii nabi muuseu ka mid yahay hadalkii nabi muuse weli socda markii fircoon uu waxa weeyaan weydiiyey oo uu yidhi faman rabbukumaa tilmaamihii rabbi uu nabi muuse weli wada alladii alladiidu waa khabar mubtadan loo soo qadaraa huwa rabbi alladii waa midka jacala lakum idinkaga dhigay alarda dhulka mahdan gogol mahdan iyo mihaadan waa laba qiro waana isku macna waxa weeyaan allaha firaash idinkaga dhigay dhulka dhulkaasaasu kuugu gog leeyahay meel iska seexo meel ku soco meel waxa weyn ku cibaadayso meel adduunka uga shaqaysto meel ku safar allah nicamtaas galay rabbigaas weeye rabbigana soo dir wasalaka ilaaha qaadsiiyey lakum liajlikum idinka dartiin u qaadsiiyey fiihaa fil ardi dhulka dhexdiisa subulan wadooy ilaahana soo diray waa midka dhulka wadooyinka u yeelay dhulku geeda isku xihan iyo buur ahaalaha qofkii danle meel ma tegi karo laakiin rabulcaalamiin wadooyin uu sameeyey dadku ku safraan darahooda ku gaara soo uma jeedid waa nimco aan dadka aftarkoodu garanayn wa ansala ilaah waa soo dejiyey min asamaa'i kor maa an biyo rabbigana soo diray waa midka cidka roobka ka keena dhulka ka buuxiya ummaddu ku noolaato xooluhu ku noolaadaan beeruhu ku baxaan banu aadanka risqigiisa uu ku baxo fa akhrajna waa soo saarnu ilaahay iltifaaqaa la yidhahdaa sidii qaybi looga hadlaayey aa mutakalim loo leexday fa akhrajnaa annagaa soo bixinu ilaah yidhi bihi bisababi almaa biyahaas aan cirka ka soo dejinnay sababtood aswaajan nucyaal nucyaalkaasoo min nabaatin geeda ah nucyaal kala duwan oo banu aadanku cuno nucyaal kala duwan oo xooruhu cunaa ayaan soo saarnay nucyaal kala duwan oo lagu carabsado nucyaalkaasoo shataa kala tagsan oo kala duduwan wey kuluudan waa maquulu qowl waxaana maquulu qowl u tahay xaala maxduufa qaa'iliina xaalaan leennahaan soo saarnay nabaataadka waxaan soo saarnay qaa'iliina lakum xaalaan idinku leennahay kuluu iska cuna warcaw daajiya ancaamakum nimcoonaydiinna tayniin soo bixinay aanin leennahay idinkuna cuna wixii banu aadan loogu talagalay xoolihiinna daajiya wixii dunyada iyo loogu talagalay xayawaanka iyo xoolaha daajiya nimcadaas ilaahay annagoo sidaas leh qaa'iliina xaalaan leennahay ayaan soo saarnay nabaadka kuluu cuna war aw daajiya ancaamakum xoolihiinna ilaah wuxuu idhi subxaana ina fii daalika aayadahaas la soo sheegay ilaahi weynaa subxaana wa tacaala wax badan ayuu noo soo sheegay awooddiisa ka mid ah oo ah shay walba inuu abuuray uuna ku hanuuniyey maslaxadiisa waxaa ka mid ah waxa weeyaan wax walba inuu og yahay oo wax uu halmaama uusan jirin waxaa ka mid a dhulka inuu gogol nooga dhigay waxaa ka mid a dhulka inuu wadooyin u yeelay waxaa ka mid a cirka inuu roob ka soo daajiyey waxaa ka mid ah inuu dhulka geeda kala duwan ka soo saaray marka ina fii daalika intaasba soo sheegay la aayaatin calaamada ilaahay awooddiisa tusayaa ku sugan laakiin yay ugu sugantao ka faa'iidaysanaa liuli nuha caqliyaalka dadkau saaxiibka annuha waa jamcu nuhyatin nuhya sida urfa uraf wey soo ma jeedid marka caqliga waxaa la dhaha nuhya lianna alcaqla yanhaa saaxibahu can ilqabaaxil ma ogtahay caqligu qofka ku sugan yahay wuxuu ka reebaa waxyaalaha xunxun marka caqliga la ydhaha nuhya jamcina waa nuha marka dadka caqliyaalka u saaxiibkaa dadkaas ayaa aayaadkan ku cibro qaadanaya dadka kale waa iska dul marayaan dhulku iskaga socdaa ma garto inuu aayad ilaahay yahay wadooyinku iska maraa ma garto nimco ilaahay inuu yahay roobku iska cunaa iska cabaa ma garto nimco ilaahay inuu yahay ilaahayba uga shukrin ma dadka aan waxa weeyaan caqliga lahayn caqli waxaan lahayn waa gaal marka ilah wuxuu ihi subxaana minhaa min alardi minhaada waxaad u celinaydaa alladii jacala lakum alarda alarda baasaad u celinaya minhaa arlada xaggeeda ayaan khalaqnaakum idinka abuurnay oo nebi aadana arlada laga abuuray marka asalkeenniiba arla laga abuuray ciiddana laga abuuray wa fiiha arlada dhexdeeda aan nuciidukum idinku celinayna oo qofkii dhinta halkaasaa lagu aasaa halkaasaa lagu aasaa marka halkaasaan idinku celinaahu ilaah yidhi wa minhaa arlada xaggeeda aan nukhrijukum idinka soo bixinayna hadhow bacfiga qiyaamo marka la gaaro dhulkaan idinka soo saaraynaa wa minhaa arlada xaggeeda aan nukhrijukum idinka soo bixinaynaa taaratan mar ayaan idinka soo bixinaynaa markaasoo ukhraa kale qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walaqad araynaahu fircoon waxaan tusnay aayaatina aayadaheennii kullaha dhammaanteed marka aayaadkeennii oo dhan aan tusnay uu ilahay leeyahy aayaatina maxaa loola jeedaa laba qowlay mufasiriintu leeyihin qowl wuxuu leeyahay aayaadkii nabiyaalka la siiyey dhammaantood ama muuse ha la siiyo ama cid kale ha la siiyo wax alla wixii ilaahay nabiba siiyo mucjisaha waa la tusay wamaa daalika cala allahi bicasiis ilaahayna wax ku culus ma jiraan oo su u tusa dhihi maydin taas oo waxa weeyaan ilaahay wuxuu sameeye lama weydiiyo laa yus'alu camaa yafcal wahum yus'aluun ilahay wuxuu sameeye isaga lama weydiiyo marka taas waa qowl laakiin wuxuu yidhi maxamedulamiinu shinqiidi adharu lqowlayn labada qowl midka ugu daahirsanee xooga badan ana alidaafata fii qowlihi aayaatina mudammanatun macna alcahdi waxa weyn idaafada aayaatina ku jirta ayaa waxay qabtaa macnal al ahdiy ashii ahdiyadaheed oo waxay ka dhigan tahay walaqad araynaahu fircoon waa tusnay aayaatina aayadaheennii aad ogeydeen oo waa aayadahee waa aayadihii sagaalkahay nabi muuse aayadihii aad tiqiineen oo suuratul israa lagu sheegay oo suuratu namli aan ku soo marnay walaqad aataynaa muusa tica aayaatin bayinaat walaqad aataynaa muusa tisca aayaatin bayinaat sagaal aayadooda cadcad ayaan siinay suuratu namlin aan ku soo marnay inay sagaalka ahayn wa adkhil yadaka fii jahwika takhruj baydaa'a min hayri suu'in fii tisci aayaatin marka waxa weyn aayaatinaadan idaafada bimacnaa alcahdiye ah marka waxay noqonaa aayaadkeennii oo aad tiqiineen oo sagaalka ahaa oo nabi muuse loo soo dhiibay sagaalkiyaan tuusnay kullaha dhammaantood marka sidaasaa ugu caddaan badan fakadaba waa beeniyey waaba waana diiday xaqii waa beeniyey xaqiina waa diiday gaalkaasu qaala fircoon wuxuu yidhi aji'tanaa muuse ma noo timid litukhrijanaa inaad naga saarto darteed min ardinaa dhulkayaga bisixrika falfalkaaga sababtiisna nooga saarto yaa muusaa muusow falana'tiyannaka wallaahi waxaan kuula imaanaynaa uu fircoon yidhi bisixrin sixir sixirkaasoo midlihi sixirkaaga la mid ah fajcal yeel baynanaa annaga iyo wa baynaka adiga dhexdeenna mawcidan ballan yeel ballankaasoo laa nukhlifuhu aanan ka baxayn naxnu annaga oo fircoon iyo qoomkeennaa walaa anta adna aadan ka baxayn makaanan makaan yeel makaankaasoo suwan siman oo noo dhexeeyan wada imaan karno qaala nabi muuse wuxuu yidhi mawcidukum ballankeenna ama waqtiga aan ku ballannay yowmu ziinati waa quruxda maalinkeeda iyo wa an yuxshara annaasu dadka in la soo shiriyo duxan waqta duxin waqti barqaa markuu nabiyullaahi muuse u sheegay aayaadkaas alle iyo awooddaas alle iyo sifaadaas alle oo waaweyn oo lagu gara karo rabbulcaalamiin awooddiisa iyo inuu mudan yahay keligiis in la caabudo waxa weeyaan waa is-indhatirey gaalkii fircoon ahaa waa is-indhatiray marka wuxuu yidhi waa ku garanay yidhi waxaad noogu timid muuse inaad dhulka naga qabsato madaxnimo doonaad waa nafsu kelimadda hadda dawaaqidda joogta ay yidhaahdaan soo ma ogid saasay yidhahdaan mujrimiintu waxa weyan qofku markii uu xaq sheego oo yidha alla keliya ha la caabudo kitaabkiisa keliya tasuur iyo sharci ha laga dhigto waa kursi doona laleeyahay dadku rabaa inuu ka bilqaysto kursiga inay been tahay waxa u daliil ah war kitaabka alle adigu bal ku dhaq markaasaa ay soo kala baxaydaa qofka kursi doonka iyo qofka kale markaasay kala caddaaneen haddaad kitaabka alle siduu yahay adugu u qaadato qofkii markaas muranka kula taagan oo le maya maaba iskaga fadhina doorasho ha la galo waa kaasaa laakiin wadaadkaa miskiinkaa hele war alle keliya ha la caabudo tasuurkiisa keliya ha la qaato waxaad u leedahay waxaad kursi doon waxaad tahay faraacinadii ka socotaa adna faraacinadii ayaad ka socotaa ee kursi doon qofkaa waa la yaqaan warkiisu waa cadiya ila wuxuu yidhi subxaana qaala fircoon wuxuu yidhi aji'tanaa ma noo timid muuse litukhrijanaa inaad naga bixido daraaddeed min ardinaa dhulkayaga bisixrika sixirkaaga sababtiisna aad nooga bixida yaa muuse muusow muuse ma waxaad noogu timid inaad arlada naga saarto dhulka naga qabsato oo sixirkaaga sababtiis aad nooga qabsato aarabta inta sixir la timaado sixirkaas waxa weeyaan aad dadku ku raacaan aad markaas naga qaali noqoto dhulka saas ku qabsato falana'tiyannaka uu yidhi falana'tiyannaka wallaahi waxaan kuula imaanaynaa uu yidhi fircoon bisixrin sixir sixirkaasoo mitli sixirkaaga la mid ah taasu kuu soco maydu sixir haddaad rabta inaad nagu qabsato annaguna sixir lamidaan keenayna fajcal yeel baynanaa annaga iyo wa baynaka adiga dhexdeenna mawcidan makaan lagu ballamo noo yeel waxa weeyaan markuu tusay ushii iyo gacantii uu wuxuu ka dhigay sixir mujrimnimadiisa markuu nabi muuse tusay ushii iyo gacantii ayuu wuxuu fircoon ka dhigay inay sixir yihiin markaasuu yidhi sixirkaaga mid lamidaan keenaynaahe mawcidan makaan lagu ballamo noo yeel mawcidan wacadda ayay ka timi marka wacadda hadday ka timi mawcidan saddexay ixtimaali kartaa mawcidan oo masdera ballan noo yeel mawcidan oo darfu zamaana waqti la ballamo noo qabo mawcidan oo darfu makaan ah makaan lagu ballamo noo sameyn saddexdii waa aqbali karta waa iskugu mid saddexdanaa saddex qariino oo kale ayadayda taala saddex qariino oo kale ayadayda oo haddaad tidhaahdo waxa weeyaan mawcidan ballan noo qabo ballankaasoo laa nukhlifu aanan ka baxayn laa nukhlifu ayadeeda maxaa ilahay khulfiga ka bixidda ballanka ama laga baxa ama la fuliya makaan lamana lagamana baxo lamana fuliyo zamana lagama baxo lamana fuliyo laa nukhlifu marka waxa ayada inuu masdari laakiin markaas waxaa kugu noqonaya ishkaal makaananta dambe oo makaananta dambe mawcidan laga bedeli raba xagga iraaq makaanan nooyo taasaa ishkaal noqonaya waxaa kaloo ishkaal gelinaya mawcidukum waqtiga lagu ballama yowmu ziina yowmu ziinana waa waqti marka makaan iyo waqtigaa soo socda kaasaa ishkaalku gelinay haddaad ka dhigto marka makaan oo tidhaahdo fajcal yeel baynanaa annaga iyo baynaka adiga dhexdeenna mawcidan makaan lagu ballamo makaankaasoo laa nukhlifu aan ku diiday makaan aanan ka baxayn maxaa makaan lagama baxo lama oofiyo ballana ama laga baxa ama la oofiyo waxaana kuu ayidaya makaanantuna waa ayidaya oo waa qariino ayidayda marka qariino ayidayda waa haysataa laakiin laba diidayda kugu taagan oo laa nukhlifu iyo mawcidukum yowm ziina maxaa yl yowmcidukum yowm ziina waa zaman laa nukhlifuna waa mawcidkiiyo waa masdarkii ay ayideen labadaasaa ku taagan haddii zaman laga dhigo oo la yidhaahdo fajcal yeel baynanaa annaga iyo baynaka mawcidan waqti lagu ballamo noo yeel waxaa ayidaydo qarina ah mawcidukum nabi muuse markuu yidhi waqtiga aan ku ballanna yowmu ziina wey taas ayida lakiin labada kaleeta ka soo horjeeda laa nukhlifu iyo makaan marka saddexdaas qarina markii mid la ayido labada kala diiday idan waxa weyn aayaadka ugu ishkaalka badan xagga icraabta ka mid marka maxamed amiinu shinqiidi qaabu u daweeyey marka uu cilaaji wuxuu yidhi horta makaan ku rid waxaan leenahay fajcal yeel baynanaa annaga iyo wa baynaka adiga dhexdeenna mawcidan makaan lagu ballamo makaankana oo waxaa laga soo qaatay waxa weeyaan masder marka masder ayuu cabsan yahy oo ku jira ballankaas makaanka lagula ballamayo laa nukhlifu aanan ka baxayna leen ballanka ilaa makaan lagu ballamo marka la yidhi ballanaa la socda soo maha makaanka marka makaankaas lagu ballamay oo laa nukhlifu aanan ka baxayn ballanka walaa anta adigana aadan ka baxayn makaan makaana noo yeeldhe marka marka waa ka bedelena marka shakina imaama iyo ishkaal makaankaasoo suwa noo sinsiman oo adigana aan gaar kuugu dhoweyn annagana aan gaar noogu dhoweyn oo labada qoloba soo gaarta qaala nabi muuse wuxuu yidhi mawcidukum waktiga la ballamaaho makaankaas la imaana maxaayl makaan haddii lagu ballamay wakti la yimaado u baahan yahy wakti la yimaado uu u baahan yahy waktigaas lagu ballamo makaanka la imaanaa yowmu ziinati waa maalinta quruxda oo maalinta maanta dadku isqurxiyaan waa maanta maanta ciidda marka inta darf makaan laga dhigo ayaa macnaha kale lagu luuqaa saasaa ugu ron makaanan makaanan suwan laba macno ayaa ugu fiican in la yidhahdo makaan noo dhexeeya oo munsaf ah oon qolana u dhoweyn iyo makaan siman oo waxa weeyaan dadku markay isku yimaadaan nabi muuse waxaa la rabaa waxa weeye dadkoo dhan inay arkaan meesha waxa ka dhacayo dadkoo dhan waxa ka dhacaya dadku waa inay arkaan oo makaan kala dheer oo meel goda iyo meel bura ku jiro afar qof aragto meesha siraacu iyo legdanku ka dhacayo inta kalena aysan u jeedin mar habu leeya makaan la wada arki karo oo siman noo yeel marka labada macnaba waa sax xaafidkuna labada macnaba waa keen marka makaan siman noo yeel saasuu yidhi fircoon qaala nabi muuse wuxuu yidhi mawcidukum waktiga aan ku ballannay yowmu ziinati waa maalinta quruxda waa maanta ciidda dadku labistaan iyo wa an yuxshara naasu dadka in laysku keeno duxan wakti barqaac dadkao dhan in laysku keeno maxaayl taas waa fursa dahabiya waxay u tahay fursad nabiga ilaahay sababtoo ah wuxuu rabaa ummadda mid mid looguma tegi karo in meel inta layskugu keeno xaqu ku caddaado khalaas liyahlika man halaka can bayina wa yaxya man xaya can bayina si qofkii waxa weyn ilaahay qayr ugu talagalay uu u hanuuno qofkaan qayr loogu talagelin asagoo xaqu u caddaaday uu u halaagsano marka sidaas ayuu ka rabaa sidii yayna ilaahay uga dhigayba fatawallaa waa jeestay fircawnu fircoon fa jamaca wuxuu isku keenay kaydahu dawii kaydihi hagartiisa dadkii u saaxiibka ahaa uma ataa kadibna waa yimid meeshii lagu ballamay qaala lahum muusa nabi muuse wuxuu ku yidhi weylakum war halaagiinni laa taftaruu ha ku been abuurannina calallaahi ilaahay dushiisa kediban been oo fa yusxitakum uu idinku cirib gooyo bicadaabin cadaab waqad khaaba waxaa hoogay man iftaraa qofka ilaahay ku been abuurta fatanaasacuu suxaradii waa doodeen amran arrinkooday ku doodeen baynahum dhexdoodayna ku doodeen wa asaruu waa qarsadeen annajwaa koodki iyo faqii qaaluu waxay yidhaahdeen in haadaani labadaan nin la saaxiraani waa laba sixroole labadaas sixroole yuriidaani doonaya an yukhrijaakum inay idinka bixiyaan min ardikum dhulkiinna bisixrihimaa bisababi sixrihimaa sixrikooda sababtoodna ay idinkaga bixiyaan oo wayadhabaa ay la tagaan bidariiqatikum waddadiinna dariiqada almuhlaa ee sharafta badan fa ajmicuu isku geeya kaydakum hagartiinna isku geeya uma atuu imaada safan musdafiina xaala'atiin kuwii safan waqad aflaxa alyowma maanta waxaa liibaanay man istaclaa qofkii kor noqday markii la ballamay fircoon waa dhaqaaqay waa dhaqaaqay wuxuu isku dayey markaa inuu soo jamciyo wixii sixroole uu ku ogaa boqortooyadiisa magaalo kastoo boqortooyadiisa ka mid ah ayuu u dirsaday dad u soo aruuriya sixroolayaal sixirku wuxuu ahaa cilmiga waktigaas ugu sarreeya ee waxweyn lagu faano ugu qaalisan ayuu ahaa boqortooyadiisii masar meel kasta bal qof sixir yaqaan in laga keeno taasuu amray waa laysku keenay fatawallaa waa jeestay fircoon fatawallaa fircawnu fircoon waa jeestay fa jamaca wuxuu isku keenay kaydahu dawii kaydi mudaafaa loo soo qadari dadkii hagartiisa u saaxiibka ahaa dadkii uu rabay inay makriga u sameeyaan oo ay xaqa nabi muuse wado ka hor tagaan ayagii isku keenay hagartiisii dadkii hagarta u samay lahaa oo makriga u samay lahaa dadkiiu isku keenay uma ataa kadibna meeshii lagu ballamay uu yii isagoo wata waxa weyn suxaradiisii suxaro aad u fara badan ayuu keensaday qaar waxay yidhahdeen toddobaatan sixrooluu keensaday qaarna waxay yidhahdeen laba-iyo toban kun oo sixroolu keenay qaarna waxay yidhahdeen toddobaatan kun oo sixroolu keenay ilahay baa garanaya sixroolayaal waa un keena ninkaas yaa sixroolayaal uu isku keena markaasuu goobtii lagu ballamay ayuu yimi qaala lahu muusa markii laysku keenay fiiri marka waxyaalaha muhiimka ah oo qofka diinka la sheegayaa inuu adeegsado la rabay ka mid tahay usluubkan waa maxay waxa weeyaan dadka baadilka u doonaya u doodaya inaad waanido dadka baadilka u doodaya meelaa layskugu yimid tawxiidaad u doodaydaa waxaa la keenay dadkii shirkiga u doodaayay meelaa la yskugu yimid waxaad u doodaydaa sunno waxaa lagaa hor keenay dadkii u doodayay bidcada meelaa la yimid waxaad u doodaydaa fisqiga iyo macaasida in la joojiyo kuwii fisqiga difaacayaa la keenay intaan doodu dhicin waxaa la waaniyaa dadka waa la waaniyaa waxa la yhaha war ilahay ka cabso war baatil ha difaaci ilaahay uga cabso war qofka baatil difaaca waxa weyn ilahay waa duleeya iska da waxaa dhici karta qofka halkiiba in uga laabto adiga waajibkaas wayna gudataa aad ay u nacayeen dadka ahlulbaatilka oo waxa weyan hadda ka horayba dhacday waxa weeyaan nin oo waxa weeyaan bidcoole ah iyo nin sunniyaha layskaga hor keenay meel idaacada ninkaanu bidci u doodaya kanuna sunna u doodaya aaday u doodeen marka ninkaanu mar alla markuu sunniga uu bilaaba warku wuxuu le ilahay ka cabsada ka daaya baadilka dadka ha baadiyaynina ilaahay uga cabsada kelimaddan idinka soo baxayda dad baa ku baadiyoobaya ka jooga markaasay markii hadhow dooda dhammaato wuxuu waryaa idinka mujrimiinaat maxaa noo waanayda maantona kumala kii bidcoolaha ha war maantona annaga ilahay ka cabsada ana leeda wax kelimadaas kelimad culus wey marka ama ha yeelo ama yuu yeeli ilaahay bay taas u taallaa adiga waxaa lagaa rabaa qofka baadilka difaaca marka aad aragtoo la keen inaad tiro rabbi ka cabso waxa weeyaan ilaahay cilmiga uu ku siiyey caqliga uu ku siiyey waxa weyn codka uu ku siiyey carabka uu ku siiyey ha u adeegsan waxa weyn dalaaq ha ugu adeegin xisbu shaydaan ilaahay uga cabso ilaahay ku siiyey uga cabso waani u caqli cid ama ha yeelama yuu yeeli fiiri nabiyullaahi muusa marka waa dariiqo xaq ah ha aniga labadeenu iska soo horjeednaa khasmiyaa nahay ha maxaad ii waaninaydaa waxaa ka dhalayduu yidhi haddaad ii waanido inaad adugu saxanta anuguna aan lunsana oo de miyaanan aaminsanayn waxaan aaminsanahyba inaad adugu lunsanta anaan saxanay miyaan kula doodi lahay haddaanaan aaminsanayn inaad lunsanta ha wax la yaaba marka fiiri nabiyullaahi muuse qaala lahum nabi muuse wuxuu ku yidhi qaala lahum muusa nabiyullaahi muuse wuxuu ku yidhi weylakum war hoogoy waa mafcuulu mulaq ficilkiis maxduuf yahay alzamakum allahu weyla walilaahay haynin laazimiyo halaa laa taftaruu ha ku been abuuranina cala allah ilahay korkiisa kadiban been ha been abuurka waa maxay samaynayaan waxay isbaatinayaan ilah qaybkiisa in la caabudo ayaga dhanba waxay u socdaan waa intaas soo maa in ilaahay qaybkiis la caabudo oo fircoon la caabudo taasay rabaan inay isbaatiyaan marka been abuur ka weynu ma jiro ilahay qaybkiisa in la caabudo been abuur ka weynu ma jiro marka war ka daaya been abuurka oo fa yusxitakum uu idinku ciribgooyo ilaahay bicadaabin cadaab isxaaqka waxaa isti'saal ilaahay inuu idinku ciribgooyo bicadaabin cadaab taasaa imaanayda waqad khaaba waxaa hoogay man iftara qofkii been abuurta ilahay ku been abuurta waa hoogay markuu hadalkii yidhi fiiri hadalkii waaba taabtayba fatanaasacuu way murmeen suxaradii amrahum arrinkooday ku murmeen amrahum fii amrihim arrintoodiiay ku murmeen baynahum dhexdooda wa asaruu waana qarsadeen annajwa faqi hoosay u wada hadleen war hadalkaanu hadal sixroole uma eg fiir hadalkaanu allaah ka baqa ha ku been abuuranina ilaahay cadaabu inuu ku cirib goynaa war hadalku hadal sixroole uma ag saas inay yidhahdeen aa dhici kartu yidhi xaafid oo hadalka ay qarsadeen u ahaa gabalkood saas yidhahdeen hadal kalen ahana waa dhici karta mufasiriinta gabal waxay yidhahdeen wari war ninku hadduu naga adkaado ninkaas ahlulxaq weeye aan iska raacan calaa kulli xaalin waa taabtay hadalka nabi muuse fiiri hadalka kelimadda xaqahu meel cidlaa dhici maydo kelimaddu meel weynay dhacayda nimankii durbada waa taabtayba waa tazaczuceen nimankii dhammaayo markay yimaadeen doobinaayey oo lahaa waxa weeyaan war yaa fircoon waa lagu hayaa maanta waa lagu jiljila waa ujeednaahe xaad noo ogoshahay war waxbaan inin ogolahay war muqarabiintaan inin ku dara war maanta iga celiya uu fircoon leey saasay waxa weeyaan u doobinayaan nimankii nabi muuse kelimadii xaqeeda ku dhiftay kelimadii waa taabatay hoosay u wada hadleen war hadalku hadal soxroole ma arka soo ma jeed kelimadda xaqaa meel weyna tegaysa wuxuu yidhi xaafid ibnu katiir meesha la iskugu yimid maalintii markii la yimid fircoon sariirtiisuu ku fariistay boqortooyada kursigii boqortooyada uu salka dhigay wasiiradiisi waa isku hareereeyay nimankii waxaweyn kubara waxa weeyaan dowlatii akaabiru dowlatii oo isku hareereeyeen shacabkii midig iyo bidixay ka dhoobteen sixroolayaalkii hortiisay safteen nabi muuse se ushiisii watu hor isteen ushiisii wata fiiri waxa weeyaan baadilku waxba hadda siduu raba hau baalla weynaada lagama cabsado baadilku baadilku hadduu rabo siduu raba hau baalla weynaada adiga haddaad ilaahay ku xiran tahay khalaas xaqa adkaanayo xaqa adkaanayo ha ka cabsan marka hoos ay u wada hadleen kadib waa hadleen qaaluu waxay yidhaahdeen waxaa dhahayaa suxaradii in haadaani la saaxiraani marka in haadaani qira oo mukhafafa wey intii mukhafafa min ataqiil wey haadaani laba icraabada ku bannaan in la yidhaahdo haadaani waa isimka inta inada mukhafafada isimkeedu way haadaani waana nasbisan yihi maxaana la rabay haduu nasbisan yahay isimka lafdigaasu haadayni in la yidhahdo saasaa la rabay waxaa la leeyahay waxaa lagu socdaa dariiqadii qoladii musanaha alifka u laasimi jirtay qolo waxaa jirta musanaha qabtaa in xaalatu nasba xaalatu ljar xaalatu rafca mar kastaba alif loo laasimiyo saddexda xaalad alif in la laasimiyo ina abaaha wa abaa abaaha qad balaqaa fi lmajdi haayataha taas weeyaan marka waxa weyaan haadaani waa nasbisan tahay laakiin alifa la iska laasimi waa qoladii musanaha laasimi jirtay alifta dariiqadaasaa lagu socdaa marka waxaan haadaana waa isimkii waxa weeyaan la saaxiraanina waa hadalka iyo in la yidhaahdo in haadaani intu maadaama ay mukhafafo tahay isimkii waa damiiru shacni haadaani waa mubtade la saaxiraana waa khabar jumladaas waxa weyaan khabarkii inta ah in haadaani inu shani iyo haadaani labadaanu la saaxiraana waa laba sixroole labadaas sixroole yuriidaani doonaya an yukhrijaakum inay idinka saaraan idinka bixiyaan min ardikum dhulkiinna bisixrihimaa bisababi sixrihimaa sixirkooda sababkiisna ay idinkaga bixiyaan oo wayadhaba ay la tagaan bidariiqatikum waddadiinna waddada almuthla ee sarraynta badan maxaa loola jeeda hadalkaas inay magaalada idinka bixiyaan oo dhulkiinna idinka bixiyaan macnaha waxaa loola jeedaa nimankan waxay rabaan sixirkaas ay wataan inay inta idinkaga qaarib noqdaan oo dadku raaco ay uga adkaadaan dadkaas tirada badan oo raacay fircoon iyo dowladdiis oo dhulka saas la idinkaga qabsado macnahaas xaafidku waa keen o oo wayadhabaa ay la tagaan bidariiqatikum waddadiinna almuthla ee saraynta badan waxaa loo jeeda almuthla horta waa amhal mu'anafkeedii amhalna macnaheedu waa ashar waddadii sharafta badneed wey almuthla waxa weeye waddadii sharafta badneed wey marka dariiqa sharafta badanay la tegayaan laba macno lagu fasire dariiqa in lagu fasiro waxa ay ku sugan yihiin oo diinka u ah waa sixirkeed sixirka in lagu fasiro waa sida cabdiraxmaan ibnu zayd ibnu aslama uu yidhi biladii antum calayhi dariiqada aad ku sugantihiin oo sixirkaa markaas macnuhu wuxuu noqonaa waa fududya nimankan suxaradaa waxay ku qaymaysan yihiin oo wax lagu siiyo boqortooyada wax ku sida waa maxay waa sixirka waxay leeyihiin hadduu maanta naga adkaado khalaas boqortooyadu isagay u leexanayaan annaga mar dambe cid waxna weydiinma waxa weeye sixirkii aan dhaqaalaha iyo mushaarka iyo qadarinta ku lahayn khalaas annagu meeshaan ka baxayna hadda kadib isagaa lala xiriira tan boqortooyada xaggiisa u leexada marka dariiqadeenniyuu qaadanaho sixirkii in wax lagu cuno ninkaana naga qaadana ee aan iska celin waa macno waa dariiqada haddii lagu fasiro diinta ay sheeganayaan iyo mabdowda oo ah sixirka dariiqada waxaa kaloo lagu fasira ashraafu naas dariiqada waxaa kaloo lagu fasiraa ashraafu naas oo waxaa la yidhaahdaa haaulaai dariiqatu qowmihi kuwaanu waa qoomkood ashraaftoodii dariiqada waxaa lagu fasiraa assaadatu walashraaf macnaheedu marka waxay noqoneen wayadhabaa inay la tagaan bidariiqatikum ashraaftiinna haddii maanta uu sixirkan labadan inooga adkaadaan dadkii madaxda ahaayee faracoon iyo dadkiisa waxa weeyaan waxaa naga wadana labadaani oo asaga xaggiisay u leexanayaan annagana la qadarima ayagay raacayaanoo la qadarina labadood waa macno macno saddexaad oo haddii lagu fasiro dariiqada asharaafta ka dhalana oo ay ku fasireen waxa weeyaan a'immada salafka gabalkood waxay tahay asharaafta waxaaba loola jeedaa maanta reer banu israa'iil waxay leeyihin nimankan hadday maanta sixirka ku adkaadaan dadkii reer banu israa'iil oo dhan ah raaca dadkii reer banu israa'iil oo dhan ayaa raaca khalaas marka ay raacaanna waa noo dhammaatay oo waana laka badnaana waana laka qaalib noqona saddexda macna waa lagu fasira dariiqada laakiin labadaas macna lagu fasira dariiqada in lagu fasiro mabdi ay ku sugnaayeen oo sixirka mabdi'ii ayay nimankaanu waxa weeye nagala tegayaan sixirka oo hadda kadib ayagaa lagu qaymayna annaga waxaan wax ku cunno heli mayno waa qowl iyo dariiqada in lagu fasiro dadkii asharaaftaha ayagay raacayaan muuse iyo haaruun ay raacayaan hadday adkaadaan labadaas macno wey fa ajmicuu kulmiya ay yidhahdeen suxaradii kaydakum hagartiina kulmiya maanta yaan wax lala kala hari qofkii sixir yaqaanow maanta wax lala hari aan isuu geyno awoodda uma atuu imaada safan ay mustafiina xaalatii kuwii safan waxaad timaadaan idinkoo midaysanta hal mara saas u safanno aan soo dayno waxaanayna dadku argagaxeen annagoo safan oo saas u safan nin walbaa uliya xarigu wata hal mara aan dhulka dhigno ka dhaqaajiyno markaasay dooxadii o dhan waxay noqotay bahal dhaqaaqaya abeese dhaqaaqaya maxaa yeelay toddobaatan kun maxaad u malaynayda oo mid walbaa xarig iyo ul dhigay mid walbaana u dhaqaaqay oo uu malabsanayo midba mid ka dulboodayo dhulkii o dhanba wuxuu noqda abeyse socda marka waxay dhahdeen hal mar inta safanno hal la yaabay horta aan wax indhaha wax tusum hal maray nin walbaaba dhulka dhigay wuxuu hayay ul iyo xarig mid walbaan abeesu noqon abeese ma noqon macnaha dadkii inda sacaadiyeen markaasa dadku waxay u arkaayaan abeeso keliya oo socoto dhulkiiba meel loo jeeda lama arko abeesaba abeesay dul mare dhulkiiyo dhan abeesaba abeesay ka dul boodi waxay dhahdeen ta safanno aan wax dhigno maanta yaan awood iyo lala harin makri umatu imaama safan xaalatiin kuwii safan waxay yidhaahdeen suxaradii fiiri waqad aflaxa waxaa liibaanay alyowma maanta man istaclaa qofkii adkaada maanta qofkii ku adkaada goobtaasa guusha raacayda maxaa yeel ayagana fircoona wax u ballan qaaday nabi muusena ilaahaysa guul u ballan qaaday marka qofkii maanta goobta hardankan ku adkaada war qofkaasaa liibaanay maanta ayaana la ridan ay leeyihin sixroolyaal wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wasalam wbaaraka cala nabiyina maxamed